galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ooda kaga imaaneysa washington
waa maalin jimco ah bisha noofembar waa koob iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan doorashadii lama filaanka ahayd ee donald trump uu ku guulaystay inuu noqdo madaxweynaha afartan iyo shanaad ee dalkan maraykanka
inta wax saadaalin jirtay marna ma ay filaynin inuu ninkan soo baxayo dunida o dhanba waa laga yaabay laakiin kuwan way sii yaabisay maxaa yeelay waxaad og tahay wadamada carabta hadalladii uu intuu kaabeenka ku jiray uu yidhi guusha trump in lala yaabo may ahayn beriyaha dambeba dadkii maraykan ku noolaa ama guud ahaanba yurub ku noolaa waxay ka soo hor jeesanayeen siyaasadda furfuran isagaa madaxweyne ka noqonaya dalka afarta sanooo soo socota waxaana la filayaa in inkastoo uu ballamo badan qaaday oo uu yidhi adduunka o dhan baan kala rogayaa haddana waddankan qawaaniin iyo dastuur iyo shuruuc adag buu leeyahay waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warar ku saabsan soomaaliya xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida war ka soo baxay xafiiska xidhiidhka gargaarka bini'aadannimo ee qaramada midoobay ayaa lagaga hadlay xaaladda magaalada gaalkacyo iyo saamaynta ka dhalatay dagaaladii halkaas ka dhacay xafiiska isku xidhka gargaarka bini'aadanimo ee qaramada midoobay ayaa sheegay in sida ay ka soo xigteen hay-adaha caafimaadka in tirada ku dhimatay dagaaladii ka dhacay gaalkacayo tan iyo wixii ka dambeeyey bishii oktoobar toddobadeedii in ay gaadhayaan ilaa shan iyo afartan qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa boqol iyo labiyo lixdan qof oo kale warka ka soo baxay xafiiskan ayaa lagu sheegay in dadka ka barakacay magaalada gaalkacyo inay gaadhayaan ilaa sagaashan kun oo qof kadib markii ay sii daba dheeraatay xiisadda ka dhex taagan galmudug iyo puntland inkasta oo haatan ay xaaladdu degan tahay hay-adaha gargaarka bini'aadannimo ayaa haatan dadaal ugu jiraa in ay kaalmeeyaan dadka tabaalaysan ee ku barakacay dagaaladan iyaga oo gaadhsiiyey cunto iyo agab kale gaalkacyo ayaa haatan la filayaa inay ku kulmaan madaxweynayaasha galmudug iyo puntland iyo weliba mas-uuliyiin ka kala socota dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo beesha caalamka taas oo looga dan leeyahay in looga hadlo xal u helidda colaadda gaalkacyo ee soo noqnoqotay madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha la doortay ee donald trump ay dhex martay wada sheekaysi wanaagsan kadib markii uu trump markii ugu horreysa booqasho ku tega aqalka cadtan iyo markii xilka loo doortay isagoo ka hadlayay xafiiskiisa ayuu obama sheegay in mudnaantiisa koowaad ay tahay sidii uu u fududayn lahaa awood wareejintaasi ay u dhici lahayd si wanaagsan trump ayaa sheegay inuu rajaynayo inuu mustaqbalka la shaqeeyo obama oo uu ku sheegay inuu sharaf weyn ay u tahay trump ayaa xilka la wareegi doona januari sanadkan waa sanadka soo socda iyadoo inta ka horeysana obama uu xafiiska sii joogi doono tobannaan kun oo qof oo ku nool new york ilaa california ayaa maalintii saddexaad buuxiyey waddooyinka magaalooyinka waaweyn ee maraykanka si ay uga dibadbaxaan doorashada madaxweynaha shan iyo afartanaad ee maraykanka donald trump banaanbaxyadan ayaa ka dhacay magaalooyin ku yaala inta u dhexaysa magaalada portland ee gobolka oregon ilaa chicago ilaa new york hase yeeshee magaalooyinka qaar ayaa dibadbaxayaashu waxay ahaayeen keliya boqolaal iyaga oo ka yaraa kumanaan qof oo isu soo baxay markii guusha trump lagu dhawaaqay aroornimadii arbacada goor dambe oo khamiistii ahayd ayaa trump waxa uu bartiisa twitterka ku qoray waxaan goordhow uun qaban doonaa doorasho furan ama qabanay doorasho furan oo guul leh hadda ayaa dibadbaxayaal xirfadlayaal ah oo ay hurinayaan warbaahinta ay dibadbaxayaan waa wax aan cadaalad ahayn dadka dibadbaxaya ayaa badankoodu ka walaacsan hadalladii uu hore u jeediyey trump oo qaarkood uu ku beegsaday dadka laga tirada badan yahay hase yeeshee trump ayaa markii la doortay waxa uu sheegay inuu doonayo inuu madaxweyne u noqdo dadka oo dhan weerar ismiidaamin ayaa lagu qaaday qunsuliyadda jarmalka ee magaalada masaar al Shali- shariif gelinkii dambe ee shalay ugu yaraan lix qof ayaana ku dhintay weerarkaasi in ka badan boqol qofna waa ay ku dhaawacmeen qaraxan loo geystay qunsuliyadda masaar al shariif ayaa ahaa mid loo adeegsaday gaari xamuula oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa kadib abaare kow iyo tobankii habeennimo ee saacadda dalkaasi xalay qaraxan oo ahaa mid xoogan ayaa laba u kala gooyey derbi gaashaan ahaa oo safaaradda gu- ku wareegsanaa isagoo dhismayaashii halkaasi ka agdhowaa gelgelay sidoo kalena waxaa qaraxan uu baabi'iyey muraayadihii iyo daaqadihii goobihii ka agdhowaa qaraxa afeenu hadle neto ayaa sheegay in qaraxani uu khasaare xoogan u geysta dhismayaasha ka agdhowaa goobta qaraxa dhismayaashaasina waxaa ka shaqaynayay ku dhowaad soddon qof dagaalyahanada daalibaan ee waqooyiga afghanistan ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxan iyagoo xusay inuu jawaab u yahay weerar xagga cirka ah oo horaantii bishan ay diyaaradaha neto ka geysteen gobolka kundus
galab wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan doorashada dalkan maraykanka waxa inala socodsiinaya maxamed colaad xasan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka habeenkii talaadada ee lasoo dhaafay dalkan maraykanka donald trump ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka kadib guul aan marnaba la sii saadaalin oo uu ka gaaray doorashooyinkii dhacay trump oo ah musharaxa xisbiga jamhuuriga ayaa ka adkaaday musharaxa xisbiga dimuqraadiga hillary clinton oo dad badan ay saadaalinayeen inay guulaysan doonto laakiin guusha trump ayaa saamayn ku yeelatay dunida iyo maraykanka gudihiisa gaar ahaan muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay oo hadalla ka dhanah uu trump ololaha doorashada ku soo galay waxayna noqotay doorashadii loogu hadalhaynta badnaa wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka haddaba barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka ayaan ku eegaynaa saamaynta doorashadan ee siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka dhaqaalaha iyo heshiisyada caalamiga ah oo uu maraykanka horay u galay barnaamijka waxaa marti ku ah oo igala qaybgalaya brofesor afyare cabdicilmi oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda qatar waxna ka qora siyaasadda bariga dhexe soomaaliya iyo dunida waxaa kale oo ka qaybgalaya qoraaga soomaaliyeed ee bashiir sheekh cumar good oo qoraaladiisa kaga faallooda siyaasadda iyo dhaqanka doorashada trumpna ka qoray maqaal ku soo baxay wargeyska galf news ee dalka imaaraadka carabta brofesor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda kalgari gobolka albeerta dalka kanada kuna xeeldheer arrimaha dhaqaalaha iyo cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka mid a aqoon-yahanka soomaalida maraykanka bartayna cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha soomaaliya afrika iyo maraykankaba balse intaanan gudagelin doodeenna aan ku horumarno muslimiinta maraykanka ayaa u diyaargaroobaya waxa ay noqon doonto nolosha cusub ee hoggaanka madaxweynaha cusub ee la doortay oo ololaha doorashadiisii ku soo galay inuu dalkan ka mamnuucayo inay soo galaan muslimiinta shisheeye waxaana jira walaac baahsan oo muslimiintu guud ahaan qabaan oo ku aadan waxay uga dhigan tahay madaxweynenimada trump cabdullah xaamud oo isla habeenka trump uu guulaystay isna loo doortay xubin aqalka wakiilada ee gobolka michigan ee dalka maraykanka ayaa u arka doorashada trump Trump has run on racism and bigotry. He's, he's monetized it, in fact, in exchange for votes. And we see the, the results.
trump wuxuu ololaha ku galay cunsurnimo iyo haybsooc waanu ku liibaanay runtii isagoo sidaasi codod ku helay waanaad arkaysaa natiijada ka muuqata t v-ga waana wax cabsi abuuraya xaamud waxa uu yaqaanaa isla dadka u codeeyey isaga iyo kuwa trump u codeeyey It's scary that I was with my family earlier today and I was celebrating. But tomorrow morning I may wake up and speak to my mother and my waa sister wax laga about the cabsoodo job.
saaka waxaa la joogay qoyskayga aniga oo ku faraxsan guushayda berrina waxaa laga yaabaa inaan walaashay iyo hooyaday oo xijaaban aan ku idhaahdo is-ilaaliya markaad albaabka ka baxdaan caashe nuur oo arrimaha bulshada u ololaysa ayaa iyaduna qabta in doorashadan ay dad badan u caddaysay inay jiraan dad aad u badan oo aan jeclayn qaar ka mida bulshooyinka waddankan ku nool It shows for me that racism and bigotry has prevailed. It shows me that I've never lived in a post racial society.
waxay ii muujinaysaa midabta koorka iyo haybsooca waxay i tusaysaa in aan weligay ku noolaanayo bulsho midabta koor ku salaysan waxa kale oo ay muujinaysaa in dadka qaar aanay bulshadu rabin Certain communities aren't wanted in this country, including my own.
cusmaan siblaani oo daabaca bog lagu qoro wararka carabta maraykanka ayaa qaba in muslimiinta badankood ay ugu codeeyeen clinton hadallada islaam nacaybka ah ee trump dartood laakiin taasi aysan ka dhignayn inay Hillary jecel yihiin Uh, they're very disgusted with the election. I don't believe that uh, that uh, American Muslims or Arab Americans have. They probably aad ayay uga xun yihiin natiijada doorashada ma rumaysni in carabta maraykanku iyo muslimiinta maraykanku ay leeyihiin murashax ay ku qanacsan yihiin waxay u codeeyeen clinton sababtoo ah trump ayay ka soo horjeedaan taasina micnaheedu ma aha inay iyada la dhacsan yihiin muslimiinta oo keliya ma aha ee xitaa waxaa doorashada trump ay baqadin ku abuurtay dadka laga tirada badan yahay iyo dad badan oo caddaan ah haba ugu badnaadaanee taageerayaasha hillary clinton oo ku doodaya in fikradaha trump uu doorashada ku soo galay aysan ka turjumaynin qiyamka iyo mabaadiida guud ee lagu dhisay maraykanka waxaana kumanaan kun oo qof ay isugu soo baxeen waddooyinka magaalooyinka waaweyn ee ku yaala maraykanka si ay u muujiyaan cadhada ay ka qabaan in la doorto trump magaalooyinka ay dibadbaxyada ka dhaceen waxaa ka mid ah new york los angeles iyo washington dhinaca xeebaha bari ee maraykanka magaalooyinka ku yaala waxay dibadbaxyadu ka dhaceen miyaami filadelfiya iyo boston dhinaca gobolada galbeedka dhexe waxay dibadbaxyadu ka dhaceen chicago magaalooyinka mataanaha ah ee minneapolis iyo st paul ee soomaalida ugu badan ay ku nooshahay dalkan maraykanka omaha nebraska kansas city iyo missouri dadka dibadbaxayay ayaa xambaarsanaa laba fariin midda ugu horreysa oo ahayd in trump uusan dalkan hogaamin karin iyo midda labaad oo ahayd in lasoo afjaro nidaamka doorasho ee electoral college-ka loo yaqaano oo ah hannaan dastuuri ah oo gobol walba oo dalka maraykanka ku yaallo marka laga soo tago codadka dadweynaha uu leeyahay tiro codad urursan oo qofka ku guulaystaa uu helayo iyadoo qofka madaxweynaha noqonayana laga doonayo inuu helo laba boqol iyo toddobaatan cododkaasi ka mid a waana hannaanka u horseeday in trump uu madaxweyne noqdo iyadoo ay hillary clinton heshay guud ahaan codadkii la tiriyey ee shacabka maraykanka inkastoo ay baqdintaasi jirto haddana khudbaddii uu jeediyey habeenkii la doortay ayuu madaxweyne trump ku sheegay inuu madaxweyne u yahay dhammaan dadka maraykanka lana joogo wakhtigii la bogsiin lahaa kala qaybsanaanta ee la midoobi lahaa waxau yidhi waxaannu joognaa wakhtigii aannu midoobi lahayn oo aan dhaawacyada qaybsanaanta bogsiin lahayn oo markaasi dadkeenna ay midoobi lahaayeen oo dalkana la midayn lahaa haweenada laga guulaystay hillary clinton ayaa iyana si rasmiya u aqbashay iyadoo u sheegtay taageerayaasheeda in madaxweynaha la doortay uu ku leeyahay inay maskax furan ku soo dhoweeyaan oo ay siiyaan fursad uu dalka ku maamulo We have seen that our nation is more deeply divided than we thought. But I still believe in America, and I always will. And if you do, then we waan must aragnaa accept this in result.
waddankeennu uu u kala qaybsan yahay si ka dhumuc weyn sidii aannu filaynay laakiin waxaan weli aaminsanahay ameerika waana aaminsanaan doonaa haddii adinkuna aad sidaas aaminsan tihiin waa in markaa aan aqbalnaa natiijadan oo mustaqbalka eegnaa dastuurkeenna ayaana dhigaya in si nabdoon awoodda dalka uu ula wareego madaxweynihii la doorto waxaa kaloo hadal dib u heshiisiin uu muuqda jeediyey madaxweynaha talada ka sii degaya ee maraykanka barack obama We're not Democrats first. We're not Republicans first. We are Americans first. We're patriots first. We all want, want what's best for this country.
dimuqraadiyadnimada iyo jamhuuriyadnimada nooma aha waxa noogu horreeyo ee aan nahay waxaan nahay maraykan waxaan nahay waddaniyiin dhammaanteenna waxaan doonaynaa wixii u wanaagsan dalkan waana wixii aan ka maqlay hadalkii trump ee khudbaddiisii guusha markaan la hadlay si toos ahna sidaa ayuu ii sheegay guud ahaan dadka maraykanka waxay sugayaan siyaasadda uu la soo baxo madaxweynaha cusub boqolka maalmood ee ugu horreysa marka uu xafiiska la wareego iyo waxaa iska bedela ficiladiisa madaxweyne iyo hadalladii markii uu doorashada gelayey adeegsanayey dhinaca soomaalida maraykanka markaan eegno doorashada trump saameyn ayay ku yeelatay waayo maalmo ka hor doorashadiisa isagoo ku sugan gobolka minnesota waxa uu ku sheegay soomaalida kuwo musiibo ku ah gobolka oo qaarkood ay fidiyaan xagjirnimada haddaba wariyaheenna maxamuud mascade ayaa qaar ka mida la dhex qaaday mikrofanka laba maalmood kadib markii doorashada trump ay dhacday maxamed colaal xasan aad iyo aad baad u mahadsan tahay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka minnesota ee kadib ee, doorashadii madaxweynaha dalka maraykanka ee donald trump aragtiyo kala gedisan ayay dadku ka bixinayaan walow inta badan dadka soomaalidu ay dareemayaan inay guuldaraysteen maadaama ay badankood taageersanaayeen hillary clinton oo ku guuldareysatay in loo doorto madaxweynaha dalka maraykanka ee qaar ka mida bulshada soomaaliyeed waxgaradkooda dhallinyarada oo aan kula kulmay ee suuqa weyn ee soomaalida ee kaarmeel ayaan jeclahay bal inay dareenkooda iyo aan weydiiyo iyo sida ay u arkaan doorashada dalka maraykanku siday ku soo gabagabowday Ee, walaal marka hore magacaagii sheeg tula magacayga waxaa la yidhaha maxamed cusuble waa suge aan cadaawo ku magac dheer waxaan rajaynayaa hadde madaxweyne amerika inuu noqdo ninkaanu owrkuu ku kacsanaayay arrimahan waana ku kacsaday xafiiska markuu tago obaama uu la soo shiro buwaagta loo furana inuu isbeddelaan rajaynayna oo amerika oo dhan madaxweyne u noqdo wallaahi marka hore waa ka naxa laakiin markii dambe markaan calculation aan ku sameeyey waxaan gartay in maaragta ninkaan oo owrka ku kacsanaya waxaan magacayga waxaa la yidhaahaa xaliimo cabdiqaadir abuukar Ee, xaliimo ee, doorashaa waddanku ka baxay ee, muddo hadda dhowr beri ah waddanka waxay madaxweyne u doorteen ee, donald trump Ee, sideed u aragtaa dareenkaaga iyo maxaad dareemaysaa hadda waa uuna- qalbigeygana waa kacsan yahay daana trom haweenkii dhanaa u soo jeeday ilaa tuuteeli haddaan ogaa laha inuu asaga qaadanayo maba soo jeedi lahin waa iska seexan lahaa Haye.
aadaan ugu naxsanahay intaasna waxaa kalifaysaa muslimiinta oo wax ka sheegay muslimiinta waa bixinaa dadka oo soo galooti waa bixinaa waxyaalahaas dhan anaga dareenkeena aad ugu kacay Ee, marka hore magacaaga ah bismillah magacayga waxaa la yidhahdaa foos Een, trump wixii uu naga sheegay wayna xanuujisay Aan- annaga kuma anaa faraxsanayn inuu sidaa noola hadlo oo uu dad maaragtay uu gooni noo saaro dad america anoo hoostatiisana haddaan nahay maaragtay inuu gooni noo saaro ma aanan ku faraxsanayn laakiin hadda waxaan ka filaynaa maaragtay een, wixii uu maaragtay uu ku hadlahay oo dhan inay tahay wax uu dadka kusoo kicinayo uu doorashadiisa inuu ku weengareeyo uu raadinayay marka dee wadanka keligii ma xukuma dowlad baa dad badan baa la xukuma marka waxaan rajaynaynaa oon sidii hore kasii fiican insha allah inuu inay noqon doonto wadanka biidnillah wiil hadda darhaad board haystay oo dariska anaga ahaa oo cadaan ah wuxuu lahaa aad baan uga faraxsanahay inaad inaad halkan joogtaan waan ku faraxsanahay neighborkaygana waan jeclahay buu lahaa marka qof qof maangaab ah ma ogiyo inay maaragtay dadka maaragtay wax wax bartay ama maaragtay smartiga inay inay waxuu isagu lahaa inuu doorashada ku kacsanayay oo ratigiisa ku kacsanayay baan maaragtay u aragnaa marka hore waxaad sheegtay magacaagu saddexaad aniga magacayga waxaa weeye niciimo cumar aadan Ee, niciima ee, bal dareenkaaga iga waran waddankii waxaa madaxweyne loo doortay donald trump Ee, dad fara badan oo soomaaliya aragti kala duwan bay ka bixinayaan adiga dareenkaaga iyo sidaad u aragto aniga dareenkayga waxaan u arkaa een, annagu waxaanu nahay dad soomaaliya oo weligood iyo allahood soo jiray jirina doona trump doorashadiisana anigu waxaan u arkaa inuu maaragtay khalkhal iyo maaragtay iyo cab- cabsi nagu riday Een, annaga waxaan nahay dad shaqaysta magac leh ee maaragtay noloshooda iyo maaragtay wax kasta soo saara waddanka wax u qabta canshuurta bixiya guryaha rantigooda bixiya meel walba ku fiican shaqaysta marka waxaan u aragnaa inuu salsal nagu riday annaga keligayana maaragtay aynana saamaynayn ummaddiina uu naga hor keenay oo yacni ummaddii waddanka nooga soo horreysay iyo annagii uu iskaayo tusay marka annaga wax nacayba oon maraykan u qabna ma jirto sharaf iyo wanaagga ay nagu soo dhoweeyaanna waa u haynaa guusha donald trump dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka minnesota uma arkaan inay tahay mid wax weyn ka beddelaysa qaabka iyo hannaankii uu dalkan maraykanku ku shaqaynayey hase ahaatee waxay dad fara badan walaac ka muujinayaan in dadka aaminsan islaam nacaybka ay u arkaan donald trump inuu yahay madaxweyne aragtidooda ka turjumaya taasi oo keeni karta inay bilowdaan amaba ay kordhaan weerarada ka dhanka ah muslimiinta ku dhaqan dalkan maraykanka aan dib ugu noqonno magaalada washington iyo maxamed colaad xasan oo barnaamijka faaqidaadda daadihinaya maxamed aad baad u mahadsan tahay maxamuud mascade haatan dhegaystayaal aan gudagalno dooddeenna sidii aan idinkugu sheegay furitaanka barnaamijka waxaa marti ku ah profesor afyare cabdi cilmi oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda qatar waxna ka qora siyaasadda bariga dhexe soomaaliya iyo dunida qadka dawxa qatar ayuu ku jiraa waxaa kaloo ka qaybgelaya qoraaga soomaaliyeed ee bashiir sheekh cumar good oo qoraaladiisa kaga faallooda siyaasadda iyo dhaqanka doorashada trumpna ka qoray maqaal ku soo baxay wargeyska gulf news ee dalka imaaraadka carabta qadka taleefanka ee dubay dalka imaaraadka carabta isagoo ku sugan ayuu barnaamijka ka qaybgelaya waxaa kaloo ka qaybgelaya brofesor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary gobolka alberta dalka canada kuna xeel dheer arrimaha dhaqaalaha qadka calgary ayuu ku jira brofesorka sidoo kale waxaa barnaamijka marti ku ah cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaalida maraykanka oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha soomaaliya afrika iyo maraykankaba isagoo ku sugan gobolka virginia ee dalka maraykanka ayuu barnaamijka ka qaybgelaya dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waad mahadsantahay walaal aan ku bilaabno su-aalaheena sida mid kasta oo idin ka mida uu u arko doorashadan maraykanka si kooban waxaan ku horeynayaa eh, brofesor afyare cabdicilmi waa mahadsan tahay colaad soo dhowaada asxaabta ee igala qayb galaysa adinkana waa idin salaamay runtii aniga iyo dadka kale oo faraha badana la mid ahay oo aad iyo aad ula yaabay runtiina aan ku farxin soo bixidda ninkaas hadda madaxweynaha loo doortay marka waxyaalo waaweyn oo horta waxaa ka soo baxay dadkan hadda waxbaaraa ayaamaha soo socdoo dhan ay ku mashquuli doonaan inta wax saadaalin jirtay marna ma ay filaynin inuu ninkan soo baxayo midda labaad waxaa aada u yaab badnayd sida uu u dhiiranaa oo oo wax kasta oo laga xishooda ugu dhiiranaa haddana ou qamaarkii oo ku qamaaray nim- dadka cadaanka uun iyo rural areaska inay inay u codeeyaan uu haddana ku guulaystay iyo ugu dambayntii ninkan oo sidiisaba aan lagu aqoon taariikh siyaasadeed oo hore oon la saadaalin karin meeshuu u socdo iyo meeshuu ka socdo oon jid iyo jiha badan lahayn intaasoo isku tagtay horta way naga wada yaabisay haddana saasay tahay dee waa in laga dhaqmo afar sano oo soo socota ninkaasaa carada ugu xoog badan oo madaxweyne ka ah dalka maraykanka marka wa waxaa lamid ah inta badan ee ka naxday in uu ninkaasi madaxweyne ka noqday dalka maraykanka waxaan siinayaa bashiir eh, sheekh cumar good dubai ha colaad waad mahadsan tahay waa sida uu dhigay professor afyare waxay noqotay layaab adduunka oo dhan gaar ahaan markaan anigu joogo gobolkana joogo ee carabta iyo iyo afrikaba oo inta badan dee aan magaranaysaa ndeendeeyo waxay noqotay mid aad iyo aad dunidoo dhan waa laga yaabay laakiin kuwan way sii yaabisay maxaa yeelay waxaad og tahay wadamada carabta hadaladii uu intuu kaamiinka ku jiray uu yidhi waxaa ka mid ahay dowladihii carabta ugu dhadhowaa maraykanka oo ay ka yimid kamid yihiin dowladaha khaliijka inuu yidhi waan waanu difaacnaa waxbaan waanu ilaalinaa waxbana ma bixiyaan marka uu yidhi haddaan waxba bixinayn midda marka isku darsanaa waa adag tahay dhinaca kale haddana iran oo ay wada saxeexdeen maraykanka ciraaq heshiiskii nuclearka ahaa ayuu yidhi heshiiskaasi waxba kama jiraan baan ka dhigaya mark markaan meesha yimaado marka taasi waxaa ka muuqata tanaaqud oo isagoo dhinacii magaranaysaa qolooyinkii ay isku dhawaayeen durba hujuumay haddana qoladii kale ay iska horjeedeen dhinaca kale iraaniyiinkiiba haddana isila hujuumay markaa siyaasad iska hor imanaysa oo lagu wareersan yahay ayay noqotay canaawiinta kusoo baxayay jaraaidka carabta maanta waxay ahayd un mid ah foojignaan iyo dee in in magaranaysaa la la yaaban yahay oo la- la hubinayo waxa ka iman doona wa waa gartay waan u- waan usoo noqon doonaa eh, falanqaynta waxyaabahaas oo dhan waxaan siinayaa eh, professor xuseen warsame canada calgary walaal horta in kastoo ma garanaysaa een dee eh, guud ahaan adduunku waan yaabna ay yidhaahdeen haddana marka iminka dib loo sii yaro eego guusha trump in lala yaabo may ahayn beriyaha dambeba dadkii eh, maraykan ku noolaa ama gu- guud ahaanba yurub ku noolaa waxay ka soo horjeesanayeen siyaasadda furfuran ee lagu socday lagaa sagaashanaday ku socdeen galbeedku oo soo dhoweynta qaxootiga dhaqaalaha ma garanaysa wadamada in laysku furo dhaqaalahooga laysku furo waxaasoo dhan bay ka soo horjeesanayeen dadkii cadaankaa dhulka u badan ayaa waxay rumaysanayeen in laga badanayo oo ma garanaysaa dhaqankooga la bedelayo oo tiradooda la bedelayo go- doorashadii la doortay ma garanaysa obama waxay tustay in baawarkooga mala hoos soo dhacayo marka inay la soo noqdaan oo ay eh, kuwii cunsuriyadda eh, eh, ku sinaano ay muujiyaan waxay ku soconayeen ayay jaanis arrintan u siisay marka runtii markii dib loo baaday meelaha baadiye ah dadka kuwa waxaa jira dadka leelada lineris oo micnihii yidhaahda ha isheegin waxaan u footaynayaa ee ninka leda trumbiya laakiin ha isheegin baabaa badnaa iyaguna marka runtii marka dib loo soo eego gaar ahaan arrimaha ku saabsan immigrationka marka dib loo eego wax lala siyaaba ma ahayn laakiin adduunku wuxuu muujiyey inuu la yaabay buu muujiyey wa waa gartay Eh, aad baad u mahadsan tihiin Eh, waxaan siinayaa cabdiqafaar baan siinayaa oo dalkan maraykanka joogo isaga waxaan isha ku hayay cabdiqafaar
colaad ah, waa ku salaamay adiga iyo dhegaystayaasha iyo asxaabta ku jirta mar labaad Een, runtii een, sida hadda loo falanqeeyo o dhan sax weeye dadkoo dhan yaab bay ku ahayd iyo cajaa'ib Een, wixii rabaa ha keenaane inay in laga adkaado hillary clinton oo uu trump soo baxo aan khibrad lahayn oo aan aqoon u lahayn siyaasadda iyo mid caalam iyo midda gudaha toonna marka taas marka laga baxo een, waxaan rabaa dadka inaan u iftiimiyo ay ogaadaan inkastoo hadda uu adkaaday oo doorashada la doortay waxaan rabaa dadku inay ogaadaan laba boqol iyo konton iyo eh, laba boqol iyo konton kun oo cod bay dheerayd hadda marka ogow een, dadka maraykanku majoritigiisa ama intooda badani hadda waxay u codeeyeen hillary clinton laakiin systemkan meeshaan ka jira iyo nidaamka uu u salaysan yahay ayaa sahlay inuu maaragtay eh, ku doorto een, eh, dadka badankiisu maraykanka ay runtii waxay u janjeereen dhankeeda codkiina waa dirsan yahay marka taas marka laga gudbo isagaa madaxweyne ka noqonaya dalka afarta sano oo soo socota waxaana la filayaa in inkastoo uu ballamo badan qaaday oo uu yidhi adduunka oo dhan baan kala rogayaa haddana waddankan qawaaniin iyo dastuur iyo iyo shuruuc adag buu leeyahay oo aanu ogolaanayn inuu waxyaabaha uu leeyahay waa kala tuuraya inuu sida uu inuusan ugu dhiiran doonin sidaas oo congaresskii iyo iyo iyo qawaaniintii kale oo degsan baa xakamayn doona intaasaan rabaa inaan ku darsado wixii kalena waa faahfaahin doona wa waa gartay aad baad u mahadsan tahay Eh, dabcan saddex idin ka mid ah waxaad joogtaan dalka maraykanka meelo ka baxsan Eh, waxaana laga yaabaa in indho ka duwan kuwa dadka gudaha aad ku eegaysaan doorashadan Eh, Cabdi- cabdiqafaarna waxa uu isha ku hayay wixii dhacayay doorashada kadib ka hor iyo markii lagu dhawaaqayay intaba marka haddaan su-aal idin dhex dhigo kale maxay uga dhigan tahay muslimiinta gaar ahaan soomaalida dalkan maraykanka in trump la doorto waxaan ku horeynayaa eh, afyare cabdicilmi xaqiiqadu hadda markii la fiiriyo soomaalidu waxay waa un dhibic ka mid a dadka sooma dadka muslimiinta ee faraha badan leh ee ku nool gudaha waxaan isleeyahay eh, culeysyada dadka muhaajiriinta ah soo food saari doona Een, waxaan cabdikafaar eh, yacni rabaa inaan xusuusiyo markaan waxa dhacday labada aqal iyo iyo- iyo ta- iyo white house-kii iyo afar qaybood marka loo qaybiyo istaydyada saddex ka mid a ayay qabsadeen kooxdan eh, eh, eh, eh, midigtu markaan marka xataa balance of powerkii la rabay oo oo- oo laisku celceli lahaa hadda waxaad moodaa hay-adihii siyaasadoo dhan dhinac bay u janjeersadeen markee marna stateska oo gobollada lagu lagu lagu miisaamaa oo oo lagu dheeli tiraa marna waxaa lagu dheeli tiraa labada aqal hadda waxaa uun soo haray warbaahinta iyo dastuurka oo oon maxkamadda maxkamad sare la ogeyn waxa uu ka yeeli doonaa jagooyinka bannaan iyo eh, bulshada rayidka iyo jamcadaha iyo in lagu celiyo kuwaas unbaa hadda soo haray laakiin wax weyn oo siyaasada oo hadda lagu hor istaago runtii haddii qolada garabka midigta ay la waalato waa waa wareer runtii ee meesha ha kasoo kordhaan isle laakiin dadka muslimiinta ah waxay ka mid noqon doonaan een, dadka culaysku uu soo fuuli doono ee, een, dalka Eh, waa gartay aad baad u mahadsan tahay professor Eh, eh, bashiir good eh, adigu maxaad ku dari lahayd waxaan ku jaraynaa walaal een, colaado waxa weeye horta waayadan baa sida uu xuse professor xuseen hore u sheegay waxaad og tahay in adduunkii dadkii magaranaysaa een, immigrantska ahaa ama qaxootiga ah ee soo batay aada looga nacayay Ee, waa tii een, ingiriiska brexitkii ay ka bilaabantay ka baxeen european unionkii taasina ay keentay in la yidhaahdo hala adkeeyo magaranaysaa controolada iyo iyo iyo xuduudaha Ee, yurubta kale waan ognahay iminka waxyaaba fara badan inay kasoo socdaan oo dadkii qaxootiga xataa dadka soomaalida qaarkood laleeyahay hala celiyo Ee, france xataa maanta jaraadka qaarkood waxay- waxay qorayeen ee, wadanka labaad ee magaranaysaa arrintoodoo kale ku dhacdaa ma dhici kartaa inay noqoto faransiiska oo gabadha la yidhaha marie le pen ay soo baxdo marka waxaad arkaysaa inay inaad moodo mawjad ama trend isku wada xidhan oo reer galbeedka ah oo lagaga soo horjeedo een, the others waxa la yidhaahdo ama dadka kale waxay doonaan ama minority ha ahaadaan ama muslimiin ha ahaadaan inay jiraan marka muslimiintu ka mid un bay yihiin dadkaasi laga waxaad moodaa mawjadu inay mid weyn tahay oo dadka adarska oo dhan laga horjeedo laakiin markaan dadka muslimiinta usoo noqoto dhab ahaantii waxa weeye de hadalladii uu ku hadlay eh, donald trump iyo eh, sidaa uu sheegay afyare oo uu haysto warqad xaashib ah, cad oo wuxuu ku qortaba loo waqacayo maadaama uu eh, labadii house iyo iyo iyo madaxweynihii iyo intiiba isagu haysto beritoorena magaranaysaa supreme courtka ka buuxin doono int wixii soo banaanaada dad ay iyagu doonayaan ay ogol yihiin oo horeba loo adugu in- ninkii obama meesha keenay oo magacaabay la joojiyey marka waxa weeye cabsi weyn baa dhab ahaantii soo food saaraysa dadka laakiin waxaan u malaynayaa badanaa kolley ee dadka dibadda ka imanaya mooyaane kuwa gudaha jooga inay kolley ee de wixii qawaaniinta waddanka joogta ay difaaci doonto waa gartay waa gartay aad baad u mahadsan tahay eh, eh, bashiir good Eh, waxaan siinayaa professor xuseen warsame walaal aad iyo aad baan ugu raacsanahay horta ilaa qodobadii ay s- eh, ka hadleen dhammaan bashiir iyo afyaraba een, iyo cabdiqafaarna xataa marka hore taataabtay aad baan ugu raacsanahay waxaan ku daray uun soomaalida si gaar ah ayuu trumbi uga hadlay khudbad dhan oo ujeedinayey ayaa ilaa toban daqiiqo waktigiisa ayuu u huray in uu wax kaga sheego soomaalida laakiin tallaabooyinka uu qaadiya waxa uu sheegay oo dhan way qiyaasnaayeen wuu ogaa trump inaanu food ka helaynin soomaalida kuwa kale uu ku kici jiray ee ay ka mid yihiin latin americanka wuu ogaa inaanu food ka helayn madowga uu riixaya wuu ogaa inaanu food ka helin foodkiisa meeshuu ka helaya waa u caddayd marka horta kolley iyo kolley waxaa ku jira waxoogaa yar oo een xo- baala xoofta ah way ku jirtay laakiin layskuma hayo in uu culays saari doono sida laakiin hadda uu u hadlay uma dhacayaan wax oo waddanku sharciyuu leeyahay sharciyadaasi aan u ogolaan inuu saa sameeyo maadaama wixii banaanka uu yeedho wuxuu ku hadlina la ogyahayna soomaalidu m- halkaasay ka bilaabi doontaa dagaal bay bilaabi doonaan waxaa laga yaabaa marka inuu isagu dib isugu noqdo sababa bilaabo oo tallaabada hadda soo socota ay noqoto tii soomaalida lagu sasabayey ee aanay noqoninba tii lagula dagaalamayey ayaan anigu sii qiyaasaya haddii ilaha yidhaahdo waa gartay aad baad u mahadsantahay cabdikhafaar een, adiga waxaad dhex joogtaa soomaalidii maraykanka oo dareenkoodii dhabtii dhabta ah ayaad ka turjumi kartaa Eh, bal adigu maxay kula tahay eh, muslimiinta iyo soomaalida guud ahaan eh, doorashada trump maxaa dhibaato ka soo gaari kara Een, runtii anigu dhibaato weyn oo aan ahayn een, handadaada iyo ma ahee een, iyo iyo sidii uu ugu campaign garaynayay maahe uma jeedo wax kalena maahe waxaan aad uga warqabaa shuruucda iyo qawaaniinta iyo tallaabooyinka markuu qaadayo meeshuu la marayo waxaa kaloo jirta inkastoo eh, sida odayaashu iga horreeyay u sheegeen ay ru- waana sax weeye ay jamhuurigu ay haystaan labada ah, aqal ee ee ha- ka sare iyo iyo iyo ka hoosaba ogow waxaa muhim ah wuxuu iyaga laftigooduu la dirirsan yahay ma wuxuu ka soo horjeeday waxaan la yidhahda establishmentigoo dhan marka waxyaabo badan oo isagu uu advocate garaynayo ama uu hadda ololihiisii ku soo galay xataa jamhuurigu yeeli mayo dad badan oo waxaa jira aan falsafadiisa iyo la dirirkan islaamka iyo dadkan laga tirada badan yahay iyo waalidan maaragtay uu leeyahay shuruucdii iyo heshiisyadii maraykan galay oo dhan baan kala tuurayaa waxaasoo dhan waxay marayaan broses dawli ah oo qawaaniine ah oo la oo la og yahay in badan oo xisbiga jamhuuriga ah inaanay ka yeelayn marka inkastoo ay jirto cabsidu haddana wadankan institutionskiisa ama nidaamkiisa u degsani wuxuu minoritiga iyo xuquuq gaaruu dhigayaa oo oo loo baahanya inuu kasoo bilaabo kow inuu horta shuruucdaa soo bedbedelo intaanuba tallaabo qaadin laba sanaana noo hartay oo laba sano haddii alla idmo waxaan filayaa anigu muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay markii laba sano kabacdi midtermka ama doorashada dhexe la isugu yimaado xataa in xisbigaas xisbiga la wareegi doono me- meesha kale sababtoo ah dadku aad buu u caraysan yahay waana codeeyaa dadka caraysan baana wadankan codeeyo oo guuleysta marka intaasaan rabaa inaan ku daro xiriirka caalamiga ah ee arrimaha dibadda ee maraykanka haddaan fiirino trump waxa uu sheegay inuu ka baxayo heshiiska baariis ee cimilada ee dunida sii kullaanaysa ee wax looga qabanayo waxa uu wax ka sheegaa heshiiskii nafta ee canada ee doorashadiisii saameyn intee laeg ayay ku yeelan kartaa bay kula- ku idinla tahay ee, ee, xiriirka caalamiga ee dunida iyo heshiisyada la galay waxaan ku bilaabayaa een, ee, professor afyare cabdi cilmi waxaan isleeyahay horta uma sahlanaa doonto laakiin haddiiba ay dhacdo oo oo xataa yidhaahdo dib baan uga gorgortamaya waa arrin dhaqaale ahaan saameynteeda yeelan doonta gaar ahaan canada iyo mexico ku yeelan doonta Een, heshiisyadan kaleetana dee donald trump waaba iska isagu een, nin iska kapitalistayo wax dhanba ee faa'iido keliya ka fiirinayo waa environmentiga iyo arrimaha bii'ada iyo waxaas iyo nin oo usoo jeeda ma ah marka anigu waxaan isleeyahay intii oo oo oo socdayna oo oo doorashada ku jirayna lama arkaynin dad waxaan yaqaana oo policy mindis ah oo oo oo oo yacni maskax ahaan iyo siyaasad ahaan yani dadkii loo soo istaagayay oo waxaan ka tala bixinayo lama arkaynin marka ilaa hadda waxaanba ogeyn ninkan sida loo qiyaasayo yani intiina laga yaabo inay dhegaysiga barnaamijka ay dib kaga soo biirtay weli waxaan ku jirnaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa barnaamijka marti ku ah brofesor afyare cabdi cilmi oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda qatar waxna ka qora siyaasadda bariga dhexe soomaaliya iyo dunida qadka dowxa qatar ayuu ku jiraa brofesorka waxaa kaloo qey- ka qaybgalaya qoraaga soomaaliyeed ee bashiir sheekh cumar good oo qoraaladiisa kaga faallooda siyaasadda iyo dhaqanka doorashada trumpna ka qoray maqaal ku soo baxay wargeyska golf news ee dalka imaaraadka carabta qadka taleefanka ee dubai dalka imaaraadka carabta isagoo ku jira ayuu barnaamijka ka qaybgalaya waxaa kaloo ka qaybgalaya brofesor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary gobolka alberta dalka canada kuna xeel dheer arrimaha sh- dhaqaalaha qadka calgary ayuu ku jira sidoo kale waxaa barnaamijka marti ku ah cabdikafaar cabdi wardheere oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaalida maraykanka oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha soomaaliya afrika iyo maraykankaba isagoo ku sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka ayuu barnaamijka ka qaybgalaya aan dib ugu noqono doodeenna bashiir good baan siinaya bashiir een, maraykanka markaad fiiriso bariga dhexe aad buu ugu lug lahaa sacuudiga dalalka carabta ee ciraaq dagaalka ka socda hadday noqon lahayd heshiiskii lala galay iraan ee dowladaha ah, lixda ah, lixda ah ee dunida ugu quwada weyn ee maraykanka hormuudka ka ahaa waxaasoo dhan markaa fiiriso maxaa jawaabaho laga bixiyey gobolka eh, doorashada trump ilaa hadda waxa weeyaan waxa waa waa si way way way dhowrayaan way iskaabinayaan way- ma fahmayaan ninkani waxa weeye waxa jirta waxa la yidhahdo uncertainty baa meesha jirta hubaa la-aan sidaa uu sheegay professorku marka horeba sheegay donald trump dee businessman uba hore loo yaqaanay lama garanayo siyaasadiisa laakiin intii uu ku hadlay markii uu ku jiray magaranayaan electionka ayuun baa la eegayaa midna wada ogaana dhammaanteen dadka dadkana dhegaysanayaan ha ogaadaan had iyo jeer waxa election campaignka electionka lagu yidhaahdo iyo waxay xaqiiqadu hoy dhow tahay way kala duwan tahay qofku markuu election ku jiro waxyaa badan buu odhan karaa laakiin markuu runta timaado maraykanku de wuxuu leeyahay danihiisuu leeyahay ama haato dana caalamiya ama dana ha haato magaranaysaa ku xidhan militaria oo ama tijaariya ama military ha naqaato marka kolleyba horta danayaal fara badan oo maraykanku adduunka ka leeyahay oo hadaladii hore uu yidhi soo xidhi doonaa oo isbedeli doonaa way jiraan laakiin ilaa hadda waxa weeyaan hadaladii uu yidhi waxaa kamid ahayd wadamada khaliijka oo kuwa ay iskugu dhow yihiin maraykanka ahaa inuu yidhi wadamadaasi waan ilaalinaa waxbana ma bixiyaan markaasi uu ku tilmaamay dad magaranaysa uuna ilaaliyo waxba bixin marka wuxuu yidhi ama waa in waa ka isaa uu sheegay magaranaysa uu sheegay afyare de waa nin businessman aniga maxaa iga soo gelaya buu leeyahay marka waxa weya mar haddaan waxba iga soo gelaynin waa waxba kuma faraya buu leeyahay laakiin waxay aydna ka horjeedaa iran oo waxaad ogtahay wada wadamada khaliijka inay hayaan iran oo dagaalada ka socda mandaqada loo arkayo inay yihiin dagaalo proxia oo ay iskala soo horjeedaan sacuudiga iyo iraaniyiintu marka dhinacna marka iiraan wuu kasoo horjeedaa wuxuu leeyahay heshiiskii nuclearka ay dowladda obama la gashay ayuu leeyahay heshiis qalad u ahaa waa in laga noqdaa oo cuqubaadkii lagu ee iqtisaadiga ah lagu soo celiyaa iiraan taa haddii lagu soo celiyana dagaalada maanta ka socda ciraaq iyo suuriya ee iiraan lugta weyn ku leedahay iyadoo ruushka ay iskaashanayaan waxyaaba badan baa taasina dhibaato weyn baa ka imanaysa waa gartay aad baa marka dhamaantii waa lagu wareersan yahay ilaa hadda ninkan iswaxa la wuxuu yeeli doona lama garanayo waa un waxa lagu jiraa wakti fiirsashaha oo la fiirinayo waa gartay professor xuseen warsame dhaqaalaha xaggiisa haddaan ka eegno waxaa jiray markii trump la dooranayay suuqyada saameyada dunidao dhan hoos bay u dhaceen oo qalqal baa galay ilaa maantadan waa la hadal hayay maxaa isku xiray siyaasad ama doorashada maraykanka iyo dhaqaalaha adduunka maxaa isku xiray haddaad dhegeystayaashu sharaxdo dhowr arrimood baa isku xidhay walaal horta guud ahaan sideedaba colaadow marka ay dhaqaalaha noqoto cilmi baadhis badan oo la sameeyey waxay sheegaysaa in dimuqraadiga uu uga fiican yahay xagga dhaqaalaha kuwa ama garanaysaa jamhuuriga inuu uga fiican yahay ayaa horta oo masalan madaxweynihii iminka ma garanaysa xukunka ka degaya isagoo ka bilaabay meel aada u liidato bushkii hore uu dhigay haddana ilaa boqolkiiba laba ayaa ku korodhay ma garanaysaa g d b da maraykanka sidaasoo kale kanadana way caawisay waxaa kaloo la ogyahay ma garanaysaa in guud ahaan ay dagaalada ku badan yihiin ma garanaysaa jamhuurigu sidaa darteed ay dhaqaalaha markaa hoos u galaan laakiin waxaa iminka aada looga sii baqaya arrintan loo sima waa waxyaaluhu ku hadlay masalan waxa uu yidhi waxaan saari doonaa cashuur khayra caadiya baan saari doonaa wixii alla wixii ka imanaya oo afartan iyo shan boqolkiiba baan saari doonaa shiinaha boqolkiiba soddon iyo shan ayaan saari doonaa buu yidhi mexico wuxuu yidhi heshiiskii naaftada ee sagaashanaadkii la seexay isaga ama dib baan u wada negotiate garan ama waaban jarjariba haddii ay iga diidaan gaar ahaan wuxuu wuxuu yidhi ma garanaysaa midkii wadamada kulaala pacific ee t b b-ga la odhan jiray wuxuu yidhi ma garanaysaa ee hadda la doonaya in asia iyo wadamada jaban iyo wadamadaas aanay ku jirin shiinuhu ee laakiin kulaala pacific lala seexan lahaa wuxuu yidhi waan jarjarayaa iyagana oo ma garanaysaa wuxuu yidhi waxaan ka baxayaa baris climatekii baan ka baxayaa inkastoo ay sharci tahay hadda si uga baxaa ay aada iyo aada u adkaanayso marka waxyaalaha uu yidhi ee furaha badan leh ayaa laga yaabaa inay iyaa keenaysa in ma garanaysaa ay stock market laakiin sidaad og tahay way soo wada noqdeen north america stock marketkoogii asia masalan shanghai oo kale oo shiinaha hong kong oo kale ma garanaysaa nikaiga jaban dhammaan aad ba u kaceen sababtaa qof waliba dan gaara ayay leeyihiin meeshan shiinuhu waxay iminka filayaan inuu maraykanku is ay sowladgareeyo inuu isagu isxidhxidho meel isku xidho markaa dabeetana ay ka faa'idaystaan oo baaxmsharigooda adduunku uu fido ayay rajaynayaan jabaanku wuxuu isleeyahay idinka alaabtiina joojin maayo alaabtiina awalba qaali bay ahayde alaabta oo joojinaya waa ka latin america imanaya bay isleeyihiin oo masalan iminka mexico iyo brazil iyo ma garanaysaa waddamadaas latin america oo dhan stock market sugoo dhulka ay galeen yurub laftigeedu ma aaminsana oo ma garanaysaa faransiiska iyo jarmalka labadaba maanta hoos ba u dhaceen laakiin lacagtii ingiriisku iyadu kor ba u kacday xaqiiqdii oo waxay filayaan maadaama ay ka baxeen yurub inay wax ka faa'iidi doonaan maraykanka oo keliya ayaa filaya marka siyaalo badan wixii uu yidhi iyo waxa adduunku ka filayo cid waliba uu waxaan eh, siday wadanka uga gaarka u saameynayo baa eh, keentay inay isagu maarkudku siday kolba eh, ay eh, suuqyadu ay maganaysa uga jawaabeen Waa- hadalkiisa waa gartay cabdiqafaar eh, waxaan rabaa eh, maraykanka markaad fiiriso waxa ka socda iyo mudaharaadyada dhacaya trump eh, waa kan eh, madaxni- madax noqday eh, inkastoo meelaha qaar looga mudaharaadayo haddana madaxweyne si sharciya loo soo doortay ama nidaam lagu heshiiyey oo oo doorasho ku guulaystu noqday Een, marka maxaa xigay kula tahay oo maraykanka hadda laga sugaya doorashada trump kadib Een, waxa ugu muhiimsan waxa weeye boqolka ah, maalmood oo ugu horeeya oo uu xafiiskiisa joogo inuu si fiican u kala qeexo waxyaabaha uu rabo inuu qabto oo ah, sida odayaashu sheegeen hore loo kala saaro wax campaign iyo olole siyaasadeed ku salaysan iyo waxa dhabta ah oo markay governing ama ay- ay noqoto maamulidii iyo hogaamintii dalka iyo iyo iyo caalamkaba ilaa maraykanku eh, tallaabo weyn buu ku leeyahay waxa ee caalamka ka dhaca marka markii run ahaantii uu fiirsho ee waxa lagu wareejinaya iyo loo waramo oo xogta rasmiga ah lagu wareejiyo uu dalka ogaado waxaanoo dhan waxaad moodaa inay isugu soo guran doonaan ishugiisa ama arrintiisii ahayd inuu xoogga saaro xoojinta gudaha maraykanka haddaad fiiriso siyaasadiisa ama argagixisa la dirirka ha noqoto ama ha noqoto een, een, heshiisyada caalamiga ah ama ha noqoto ganacsiga caalamiga ah waxaasoo dhan waxaad moodaa wuxuu leeyahay annagiina gudahayagii waa baaba'nay oo dhaqaalahayagii iyo shaqola'aan iyo balaayaa nagu dhacday caalamkii kalena waana lakaga soo duulayaay oo argagixiso iyaa lasoo diraya marka waxaad moodaa xataa immigrationka iyo markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay xuduudaha iyagaa inta dadkii soo gudbo buu annagii waxna yeelaya marka eh, run ahaantii waxaad moodaa siyaasadiisa oo dhan inay ku salaysan tahay eh, waxyaabihii waagii hore dimuqraadigu u adeegi jiray oo ahayd xoojinta gudaha dalkan ama xag dhaqaale ha noqoto ama xag amni ha noqoto ama ama xag ee dadka dhexdiisa siyaasadaha caa- caafimaadka iyo waxyaabaha bulshada ha noqotee inuu waxyaabahaasoo dhan uu ku salaynayo ee sidii u xoojin lahaa uu- uu gudaha u xoojin lahaa marka waxaan sidahay mudaharaadyadaan iyo waxaani waa dhammaanayaan dadku waa aqbalayaa wadankan waxaa weeye qaynuun iyo nidaam baa ka jira een, xukunkana waa lagu wareejinayaa een, laba sano kabacdina waa si fiican baa la isu arki doonaa haddii alla idmo intaaban xataa la gaarin afartiisa sano dhammaadkeeda marka aqalada koongareeska lagu diriraya oo marka doorashadu ka dhacaysa koongreeska weeye meesha uu haddeer xataa maalinta kow uu xafiiska fadhiisto een, oo uu barnaamijyo keeno meesha kow ay fooda isdarayaan waa waa waa koongreeska weeye xataa kuwa jamhuuriga ah oo in badan in badan aanay ogolayn dimuqraadiguna iska badbaada wax badanna aqalka sare laysma dheera saddex cod baa laysdheeriya Een, aad iyo aad baad u mahadsantihiin doodiina iyo falanqayntiina aad bay u qurux badan tahay laakiin wakhtigaa na dabraya oo gacmaha naga xiraya laakiin intaa baan filaya in dhegeystayaasha ay ka dhirgi doonaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin kasoo qaybgalka barnaamijka faaqidaada toddobaadkana waad ku mahadsantihiin waad maadsantah colaad raggana waan salaamayaa adigu dhammaantiin waa idin salaamayaa adiga bashiir waad mahadsantihiin dhammaantiin waad mahadsantihiin aad baad u mahadsantihiin intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka waxaa barnaamijka marti ku ahaa brofesor afyare cabdi cilmi oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda qatar waxna ka qora siyaasadda bariga dhexe soomaaliya iyo dunida waxa uu ku sugnaa dawxa qoraaga soomaaliyeed ee bashiir sheekh cumar good oo qoraaladiisa kaga faallooda siyaasadda iyo dhaqanka doorashada trumpna ka qoray maqaal ku soo baxay wargeyska galaf news ee dalka imaaraadka carabta qadka taleefanka ee dubai ayuu barnaamijka uga qayb galay waxaa kaloo ka qayb galay brofesor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary ee gobolka alberta dalka kanada kuna xeel dheer arrimaha dhaqaalaha iyo sidoo kale cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaalida maraykanka oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha soomaaliya afrika iyo maraykankaba isagoo ku sugan gobolka virginia ee dalka maraykanka ayuu barnaamijka ka qayb galayay inta aan barnaamij midkan la mid ah toddobaadka dambe maalinta jimcaha ku kulmayno waa maxamed colo xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
maxamed colaad xasan iyo faaqidaadii toddobaadkaanu intaasi ku dhaafno wakaaladda wararka ee reuters ayaa sheegtay in wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka ay haatan aaminsan tahay in dadkii ku dhintay duqayntii bishii sebteembar ka dhacday duleedka magaalada gaalkacyo aanay ahayn shabaab balse ay ahaayeen maleeshiya deegaanka ah dowladda maraykanka ayaan weli si rasmi ah u shaacinin gunaanadka baaritaanka dhacdadaasi oo la tabiyey inay ku dhinteen ugu yaraan toban qof maamulka galmudug ayaa iyaguna soo dhoweeyay warkaasi jamaal axmed cismaan ayaa warbixin arintaasi ku saabsan inoo haya reuters ayaa ku warantay in weerar ciidamada maraykanku ay ka geysteen duleedka magaalada gaalkacyo sebtembar sideed iyo labaatankeedii oo markaasina wasaaradda gaashaandhigga maraykanku ee bentogan ay aaminsanayd in weerarkaasi lagu bartilmaamaysaday milishiyaad ka tirsan al-shabaab ay hadda saraakiil maraykan ay sheegayaan in weerarkaasi lagu bartilmaamaysaday maleeshiya deegaankaahi oo aan al-shabaab ahayn weerarka oo gaalkacyo ka dhacaya ayaa waxaa lagu dilay toban maleeshiya deegaankaahi waxaana lagu dhaawacay saddex kale sida warka ay reuters heshay lagu sheegay iyadoo intaasi lagu daray in wax khasaare rayid ahi dadka uusan soo gaarin dowladda soomaaliya ayaa ka dalbatay maraykanka in ay sharaxaad ka bixiyaan weerarkaasi ay dowladda soomaaliya ku sheegtay in lagu qaaday ciidamada maamul goboleedka galmudug oo aan al-shabaab haba yaraatee lagu bartilmaamsadin taniyo wixii markaasi ka dambeeyey washington waxa ay isku dayeysay in ay arrinkaasi xaqiijiso baaritaano dheer ay sameeyeen kadib waxaa lagu ogaaday in weerarkaasi uu ahaa mid lagu bartilmaamsaday maleeshiya deegaankaahi oo aan al-shabaab wax khasaare weerarkaasi ka soo gaarin sidlabaatankii sebtembar markii weerarkaasi uu dhacay ayaa wakaalada wararka reuters oo soo xiganaysa afhayeenka kooxda al-shabaab waxa uu sheegay in weerarkaasi aanay iyagu wax khasaarehay ka soo gaarin islamar ahaantaasina aysan wax maleeshiyaad ahi deegaankaasi ku lahayn taliska ciidamada maraykanka ee africa ee u s military africa command la yidhaahdo ayaa waxa uu ku tilmaamay in weerarkaasi ay qaadeen kadib markii codsi ka yimid ciidamada nabadgelyada puntland iyagoo markaasina qiimeeya xaaladda howlgal ay ciidamada ammaanka puntland hogaaminayeen ayaa waxa ay saraakiil maraykan ahi sheegeen in ay ka dalbadeen in weerar dhinaca cirkahi lagaga caawiyo islamar ahaantaasina halkaasi ay ku dileen toban maleeshiyo deegaankaahi ayna saddex kale ku dhaawaceen sida warka lagu sheegay balse dib u eegis lagu sameeyey weerarkaasi taasoo bilaabatay oktoobar afarteedii ayaa waxaa lagu ogaaday in weerarkaasi aan lagu bartilmaameysanin koox ka tirsan al-shabaab sida markii hore la rumaysanaa haddaba galmudug oo muddo badan ku celcelinaysay in weerarkaasi si gardaraaha loogu soo qaaday maraykankuna ay ka dalbanayeen inay jawaab ka bixiyaan arrinkaas ayaa madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi cabdi waxa uu v o a u sheegay inay soo dhoweynayaan warka cusub runtii horta saa ula socotaba arrintaas annaga saan sheegayna marwalba annaga waxaa aaminsanayn dadka meeshas ku dhintay inay ahayn dad ka tirsan maarata ciidamada galmudug oo lagu leeya wadankeena meeshas joogo marka haddana arrinta soo baxday macnaha oo soo caddaatay waxay tahay macnaha in dadka meesha ku dhintay aysan shabaab ahayn in maaragtay warbixintan xaqiijinayso arrintan runtii waa arrin fiican waay waa soo dhaweyneynaa wixii kaloo ka dhiman runtii annaga dowladda maraykanka waa ka wada hadalnay waana kala hadalnay ayagana maaragtay soo dhaweeyeen haddana runtii waxaa socda wada shaqeyn badan oo noo dhexaysa annagii ayay maaragtay dul waxaan rajeyneynaa waxyaaba badan inay ka bedelmi doonaan mustaqbalka haddii ilaahay maxamed xaashi ayaa intaasi ku daray in ay sidoo kale rajaynayaan in aysan mustaqbalka dhicin weeraro lagu qaado ciidamo aan ahayn kuwa al-shabaab boqol kiiba boqol haddaba sidii arrintaa u dhacday ilaa hadda muddo ilaa laba jeera maaragtay way kulmeen madaxweynahena iyo madaxweynaha galmudug iyo safiirka maraykanka xiriir toosana waa leena maraykanka ciidamada ruuxooda saraakiishooda maaragtay amniga hadda jooga ku sugan deegaanka xiriir toosaan leenahay waxaana naga dhexaysa hadda wada shaqayn dhab ah wada shaqayntaasna waxaan rajeyneynaa inay sii fiicnaato qaladkaana inuu mar kale dhacin waa isku sheegnay mar dambena ma dhici doono qalad noocaas oo kale haddii ilaa yidhaah hore ayaa danjiraha maraykanka ee soomaaliya u qaabilsan stephen schwartz waxa uu u sheegay in weerarkaasi xogta ay heleen ay issoo taraysa islamar ahaantaas in ay baaritaano ku samayn doonaan hadallada ka soo yeeraya galmudug iyo dowladda federaaliga ee soomaaliya ee ku aadanaa in weerarka ay ciidamada cirka ee maraykanku qaadeen uu ahaa mid lagu bartilmaamaysaday ciidamo ka tirsan kuwa galmudug oo aan haba yaraatee al-shabaab lagu bartilmaamaysanin aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo warbixintaasi inoo soo koobayey gabadh asalkeedu yahay soomaali haysatana dhalashada dalka kanada ayaa ka mid noqotay booliska magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalkaasi kanada waryaheenna jaamac buulle jaamac ayaa warbixintan inooga soo diray magaaladaasi
boqolaal ka mid a dadweynaha deggan degmada edmonton ee gobolka alberta dalka kanada ayaa shalay galab isugu yimid aqalka dowladda hoose ee degmadaasi halkaasi oo lagu qabanayay xafladda caleemasaarka ee loo qabanayay soddon askari oo ku soo biiraysay booliska magaalada edmonton ayaa waxaa ka mid ahaa gabar soomaaliyeed taas oo taariikhda ku gashay gabadhii ugu horreysay ee soomaalida kanada oo ku biirta ciidanka booliiska ee magaalooyinka kanada iyo tan dowladda dhexaba amaal cabdi waxa ay ku dhalatay soomaaliya hase ahaatee waxaa iyadoo aad u yar la keenay dalkan kanada dadkii goobjoogga ahaa ee daawanaya xafladda qalinjabinta waxaa ka mid ahayd xaawo dhowre oo ah hooyada amaal waxaana weydiiyey dareenkeeda rod connect waa taliyaha booliska ee magaalada edmonton isaga oo v o eda u xaqiijinayay inay amaal cabdi tahay gabadha ugu horreysay ee soomaaliyeed ee ku biirta ciidamada booliiska canada ayaa waxa uu yidhi sidaas ayaan rumaysanahay sidaas ayaan u malaynayaa inay arrintu tahay taliyaha booliska uu ka jawaabayay su'aal ay warbaahintu weydiisay oo ku aadanayd in shaqaalaynta amaal ay ku lug leedahay inay si gooni ah u raadinayeen inay helaan qof soomaali ah oo booliska ku biira ayaa waxa uu ku jawaabay dabcan waxaanu raadinaynaa inaan shaqaalayno jaaliyadaha ku nool edmonton oo dhan reer edmonton oo dhan ma ahan inaan mid gooni ah ama jaaliyad gooni ah aan si gooni ah u raadinayno ee waxa aan raadinaynaa inaan helno dadka reer edmonton oo dhan qaarkood waxa aan u rabnaa in ay naga caawiyaan sidii aan kuwo badan aan u shaqaalayn lahayn ayuu yidhi magaalada edmonton ee dalka canada waxa ay dhegaystayaal ka mid ahayd deegaanada ay dhallinyarada soomaaliyeed ee kanada ku dhaqani ay tarabtarabta ugu la-aan jireen tobniyadii sane ee lasoo dhaafay indoora ayay jaaliyadda soomaalida ee edmonton iyo madaxda booliskaba ay ku celceliyeen in loo baahan yahay in la helo qof soomaali ah oo ka mid ah shaqaalaha booliska taas ay oola jeedeen had iyo jeerna ay ku celcelin jireen booliska iyo jaaliyadda madaxdeedaba inay arrintani wax ka tarayso isu soo dhowaanshaha hay-adda nabadgelyada iyo jaaliyadda soomaalida ee edmonton haddaba dhallinyaro soomaaliyeed ayaa ka soo qayb gashay waa kan mid ka mid ah oo aan weydiiyey fikirkiisa sida uu u arko in amaal ay noqotay qofkii ugu horreeyey ee soomaaliya ee ku biira booliska magaalada edmonton kaasi waxa uu ahaa axmed nuumaalig oo ka mid ah suugaanyahanada ku gabya afka ingiriiska ee ku dhaqan magaalada tan edmonton balaan egna rudwana oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee edmonton islamarkaana ahaan jiray madaxa ardayda soomaaliyeed ee jaamacadda albeerta xilligii uu ardayga ahaa jaamacaddaasna wax uu ka baranayay dadkii soomaaliyeed ee ka soo qayb galay xafladdan ee daawanayay qalinjabinta amaal iyo weliba dadkii kale ee indhaindhaynayay una jeeday inay gabar soomaaliyeed iyo soomaali badan ay goobjoog ahaayeen waxa ay arrintani ku tilmaameen inay tahay tillaabo horumar ah oo soomaalida edmonton iyo reer albeertaba ay gaareen markii ugu horreysay gabar soomaaliyeed oo ay ku biirta ciidanka booliiska soomaaliyeedna ay ka timid mid ka mid a magaalooyinka ay soomaalidu ku yar tahay marka loo fiiriyo magaalada torono iyo ottawa oo iyagu horey soomaali booliisa u helay islamarkaasna soomaali badan ay degan yihiin balse aanan helin in ay ku guulaystaan gabar soomaaliyeed oo ka mid noqoto booliska magaalada iyo tan gobolkaba inta haatan la og yahay jaamac buula jaamac v o a edmonton
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dunida islaamka iyo guud ahaan caalamkao dhan waxaa toddobaadkan si weyn isha lagu hayay doorashada dalkani maraykanka doorashadaasi oo uu ku guulaystay donald trump oo u tartamayay xisbiga jamhuuriga haddaba intii uu ololaha doorashadu socday donald trump waxa uu ka hadlay arrimo kala duwan oo saameynaya siyaasadda bariga dhexe iyo dunida islaamka haddaba sidey u arkaan dowladaha islaamku doorashada madaxweyne donald trump waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya wariyaha v o e da bariga dhexe xuseen saxnuuni dhab ahaantii siyaabo kala duwan ayay dowladaha muslimka ayay u soo dhoweeyeen madaxweynaha cusub ee dalkaasi maraykanka donald trump tusaale ahaan madaxweynaha dowladda masar cabdulfatax al sisi ayaa noqday hogaamiyihii ugu horeeyey ee dalalka carabta oo telefoon kula hadla madaxweyne cusub ee dalkaasi maraykanka waa sida ay sheegeen warbaahinta gudaha sida uu sheegay t v-ga qaranka masar madaxweyne al sisi ayaa u muujiyey dhigiisa dalkaasi maraykanka in lasii xoojiyo xiriirka dowladaha masar iyo maraykanka dhinaca kale xuseen waxaa la dhihi karaa madaxda dowladaha sacuudi arabiga iyo turkiga ayaa u hambaliyeeyey madaxweynaha la doortay ee dalkaasi maraykanka ayagoo u muujiyey sida ay u rajaynayaan in la horumariyo xiriirka soo jireenka ee kala dhexeeyay dowladahaasi dowladda maraykanka laakiin dhinaca kale madaxweynaha dowladda iran xasan ruuxani ayaa si taxadir leh uga hadlay guusha donald trump waxa uuna sheegay madaxweynaha cusub ee dowladda maraykanka in uusan waxba ka bedeli karin heshiiska nuclearka oo ay wada galeen dowladaha awoodda leh ee dunida iyo dowladda uu hogaamiyo ee dalkaasi iran marka si guud waxaa loo dhihi karaa madaxda carabta iyo dowladaha islaamka siyaabo kala duwan ayay usoo dhaweeyeen madaxweynaha cusub ee dalkaasi maraykanka marka laga yimaado dowladaha iyo madaxda dalalka carabta waxaa jira in shucuubta carabta iyo weliba warbaahinta ka soo baxda dunida islaamku ay siyaabo kala duwan uga hadleen dareenkooda iyo fikirkooda ku aadan doorashada madaxweyne donald trump marka ay timaado warbaahinta dunida muslimka gaar ahaan dowladaha carabta waxaa la dhihi karaa siyaabo kala gedisan ayay uga hadleen madaxweynaha la doortay ee dalkaasi maraykanka tusaale ahaan warbaahinta masar qaarkood ayaa sheegay in donald trump xiisad doorashadiisa xiisad ay ka abuuri karto mandiqada bariga dhexe gaar ahaan dunida carabta halka qaarkood ay hoosta ka xariiqeen waa wargeysyada maxalliga ee dalalka carabta kuwooda ugu waaweyn in dalalka carabta ay ka bakayaan in donald trump saameyn uu ku yeelan doono qadiyadda reer falastiin tusaale ahaan wargeysyada ayaa muujiyey gaar ahaan kuwa kasoo bax magaaladan qaahira suurtagalnimada inay soo laabtaan qalalaasihii dhex maray falastiiniyiinta iyo dowladda israa'iil dhinaca kale inta badan shacabka carabta oo dareenkoodu ka cabirayay tviyada maxalliga iyo dalalkooda ayaa muujinayay inay si weyn ay uga soo horjeedaan madaxweynaha cusub ee dowladda maraykanka waxa ayna sheegeen inuu yahay nin siyaasadiisu ay ka dhan tahay dowladaha carabta iyo muslimiintaba dadka falanqeeya siyaasadda dunida islaamka iyo bariga dhexe ayaa sheegaya in doorashada madaxweyne donald trump ay wax badan ka bedeli karto saameynna ku yeelan karto dunida carabta gaar ahaan bariga dhexe iyo dagaalada halkaasi ka jira sida uu mar kale faahfaahinayo wariyaha v o da ee bariga dhexe xuseen saxnuuni sida ay sheegayaan xeleerayaasha falanqeeya siyaasadda bariga dhexe doorashada madaxweynaha cusub ee dowladda maraykanka donald trump waxa ay furaysaa bay leeyihiin weji cusub oo loo wajahayo xiisadaha ka jira bariga dhexe gaar ahaan waxa ay soo qaadeen dagaalada ka dhanka ah ee argagixisada gaar ahaan ururka daacish iyo weliba xiisadaha ka jira dowladaha carabta sida syria ciraaq libya iyo yemen dhinaca kale xeel dheerayaasha dowladaha carabta ayaa sidoo kale rumaysan suuragalnimada laba arrimood oo kale ah in xiisadaha ka taagan bariga dhexe ay ka sii daraan iyo in donald trump waa madaxweynaha cusub ee dowladda maraykanka uu soo afjaro dagaalada ka dhanka ururka daacish islamarkaasina uu soo yareeyo ismarwaaga ka jira ee dalalka aan kor ku soo xusay ee ku yaala dunida ee bariga dhexe intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen barre adan oo barnaamijkaasi amuuraha islaamka inala socodsiinaya haatanna dhinacii heesaa haddaan jalleecno waa heesta kurbaca shaq xanfaryare ayaa ku luuqaya
kulbataan jeclaade kalgacaylu qaadaba maxay ii kadeeda kadeeda ilmo iga keenta maxay kadeeda ilmo iga keenta kulbataan jeclaade kalgacaylu qaadaba maxay kadeeda kadeeda ilmo iga keenta maxay kadeeda ilmo iga keenta markii aan kaliyula nafta kaabidhacdaba bal maxayga kala ridaa oo kala rida nacabii kulaala bal maxayga kala ridaa oo kala rida nacabkii kulaala markii aan kal iyo laab nafta kaabidhahdaba bal maxayga kala ridaa naxabii kulaala bal maxayga kala rida u kala rida naxabii kulaala
codka xanfaryare wuxuu gabagabo u ahaa guud ahaan idaacaddeenii galabnimo waxaa idinla socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan dib dambe caawa hawada ugu kulmi doonaan waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan
makalgacal dhaban jiri ma kalsoonida maqan mise nabsi kaydsanaba soo galay kalkiisi soo galay kalkiisi